bullaandheeraan xay waa naga wad waa naga tago waa naga shansho baa la kala dilayna hilibkii in baalkaa loo tuuro in lama gayo in dumarkaa loo ragu waa ka xaraam in kada o kada marka cumuuman waa dhaqan aada u khatar badan runtii wax waxa laga yaabaa dadku inay sahashanayaan laakiin dee dhibkiisuu leeyahay wa muxaramun calaa aswaajina bia waa wax raggii lagu gooni yeelay iyo wax dumarkii lagu gooni yeelay uurjiid oo neefkaa sanamka loo waqfay hadduu cabaadeereeyo oo ilmo yaroo dhicisa uu maaragtay hashii ay dhasho ragunbaa ula baxay laakiin dumar maya wa in yakun haddii uu yahay buu lahaydhi maytatan shantii qiraa ku jira ee maaragtay aynaa waktiga wayn haddii uu yahay bakti waxaan uurjiidkaa ee soo dhacay fahum fiihi shurakaa rag iyo dumar waa la isugu imanaya bal maxaa u dhexeeya bakti iyo kiisii la gowracay ayaa kala baxsan mid waliba waa dhicis ama neefkii la gowracay kii laga soo siibay iyo kii baktiga ahaa u dhalaybaa midna ragga iyo dumarku ay wada leeyihin midna ragga ugu bukaanay maxaa kala saaray waali wy sayajziihim wasfahum mar kale ilahay uu ku celiyay tilmaantaa iyo sharciyayntaa ilaahay wuu ka abaalin doonaa innahu xakiimun caliim ilaahay baa xikmad badan oo cilmila qad khasira buu ilahay hi way guldaraysteen alladiina qataluu awlaadahum kuwii ubadkooda laayay noocay doonaan bahaw dilay kuwii ubadkooda dilay oo weladku marnaba dil ma mutaysan xataa haddii uu weladku sinay laakiin iimaan la-aantu waxay keenaysaa insaanku intuu kolka hore sinayso oo gabadha ay xumaato markay haddana uuraysato inay irbad isku muddo ka ku mudaya isaguna dakhtarka sheeganayaana uu la mid noqdo ama haddii uu ka soo baxaba inay dishaan oo dabeetana jariimadii sinadahay mid kale oo kasii weyna ku dhacaan ama qaarkood waxaa la ydhaha abooshanka intay maaragtay xalaalaystaan ay sameeyaanoo la ydhaahdo ubadkiibaan kala fogayne kana la yska soo buufiyo oo dabeetna la ydhaahdo bal wakti subxaan allah alla waxa uu ku tilmaamay kuwaas inay guuldara ku dhacdo safahan caqli darro iyo aqoon xumo weeye bikayri cilmin jahlina uu weheliyo waxaramuu waxa ay mamnuuceen maa rasaqahum allah ilaahay nicmaduu siiyey bay xaraam ka dhigeen oo adiga arkay wixii badnaaye oo xalaasha ahaa ayay xaaraantinimeeyeen lidaalik baa culamada islaamka ee caqiidadu ay leeyihin qof shay ilaahay xaaraantinimeeyey haddii uu xalaaleeyo ama wax xaraama wax xalaala uu xaaraan ka dhigo waa ku gaaloobaya waa ku gaaloobaya leannahu musharac buu isu dhigay wuxuu kale tashriic buu galay وxرموا ma رزقهم الله اftراءa على الله qad dلوا way anbadeen bu lahaydhi وma kanوu مهتdيin mana hanuunsana mana hanuunsana kuwaasiyo way anbadeen ilahay nicmadiisu dee in la guddoontum bay ku fiicna kolkaa deeqda ilaahay uu noo fidiyey ee dunyo leh ee daaq leh ee midha leh ayaa ilaahay wuxuu inooga xuso waxa ui wahuwa ilaahay aladii ilaahi weeye ansha'a idiin abuuray ee soo curiyey jannaatin beero macruushaad sariira loo sameeyey wakayra macruushaad iyo qaar aan raar lahayn qaar raar leh macruushaadku waa kuwo raar leh hayra macruushaadkuna waa kuwo aan raar lahayn oo cinabka iyo geedka jiifa ee jiifaaga ah waxaa loo sameeyaa si u laydsado sariir kore raar baa loo sameeyaa si loo dul saaro u kala dhaco hayra macruushaadkuna de waa dhirta markaa jiridda leh sida kuwa soo socda ee istaagaya iyagu raar la saara aan u baahnay waa geedgaab iyo geeddeer iyo wax isku dhex jiroo isku awra waannakla waazarca labadaana ilaahay wuu idiin abuuray mukhtalifan uklu ama ukulu iyada oo cunitaankiisuu kala duduway mid dalaan mid macaan mid isku jira mid naftu ku raaxaysanaysa waxoo dhan waazaytuuna waarumaan labadaana ilaahay wuu idiin soo saaray mutashaabihan isagoo isu eg eg xagga muuqaalka wagayra mutashaabih iyo isagoo kala midab duwanta iyada lafteeda cajaayida beerwalaha un dee u tago khudradda uleegoo mar dhadhamiyo mar daalaco u aayaan kuluu cuna buu ilahaydhi min tamarihim midhihiisa ama min tumuurih midhi idaa asbara marka uu midhaysto ila gacan kuma lihidine baa wax laydin diyaariyo afka laydinku buraye dee cuna buu loo faraxalown haddii la buraa macnaheedu waxa weeye ninkaa qofkaa hebel marka laga warramayo inaanu shaqaysanin ayaa la ydhaha u soo faraxashaabo marka waa soo faraxashaw kuluu min tamarihi idaa asmara ee markuu midhaystuu cuna maxaa kale kacane ku leey wa aatuu bixiya baa ilaahay uhi xaqahu qaybtiisa bixiya qaybta ku waajibtay yawma xasaadi maalinkaa goosanaysaan yawma xasaadi ama xisaadihi marka aad goosanaysaan maalinka xaqiisa bixiya oo beertii ama beer roobaad ha ahaato ama beer biyood ha ahaato xataa imada qaarkood waxay ku daraan wax kasta oo ama yeerli ama matli mid kasta ahaada sanadkii iyo bishii loo qaadanayo sida mushaharka iyo waxyaabihii lamida waatuu xaqahu yowma xasaadihi bay ku dabiqaan inuu qofku cabadka maalintaa masaakiinta siiyo iyo wixii ka go'aya aayaddu waxay ahayd dee saad arkaysa suuradda maki bay laakiin sekada ayay si guud ahaana u tilmaamay oo wixii sarka ku waajibtay wixii aan sar ku waajibinba marley markuu qofku gacanta ku dhigo milicsidaa iska jira iyo daymo masaakiinta ahe inisha laga jeediyo walaa tusrifuha xadgudbina bixinta laftigeedii daawada bixin iyo durugooni cunidda laftigeedii ha ku xadgudbin innahu laa yuxibu lmusrifiin ilaahay kuwa xadgudba ma jeclo xadgudubka dhan walba waa ka xaraam xadgudubkii waxaa ka mid a wixii xalaal ahaa ee see xaaraantinimayso ayaa ka mid a wa min alancaami nicmooleyda xaggeedana waa ansha'a xagga horey ku cadfantay wahuwa aladii ansha'a jannaat wahuwa min alancaami xamuulatan wa farsha nicmooleyda xaggeeda wuxuu ilaahay idin abuuray mid xamuulatan iyo wa farsha lagu sifeeyey xamuuladu waa gaadiid la raro farshiguna waa tu goglan ama gaaban oo hilibnimo loo cuno dee xoluwa labadaas midna waa rafiyo waa la raraa sida geeloo kale iyo dimida iyo midna waa arin raafiyar oo dee isagana waa la cunaa labada qaybo kuluu mimaa rasaqakum allah ilaahay waxaa uu idinku arsaaqay wax ka cuna ilaahayda kugu arsaaqay walaa tattabicuuha raacraacina oo ha raad gurina khutuwaati shaytaan shaydaanka tallaabooyinkiisa shaydaanka si sillan buu u tallaabsadaa meel sillanna mu uu maraa wadagodirna waxay u tahay laami bay u tahay taa iska ilaaliya macnaheeda shaydaankaa idiin waaxiyoonaya waxay xalaale xaaraantinimaynaysaan ama xalaasha ah xaaraan xalaal ka dhiganaysaan innahu lakum caduwun mubiin wuxuu idin yahay cadow cadfu shaydaanku idin yoo cadaawo kacday ثمانية أزواج إذا مثل كلام قبل لها من حيث الإعراب ومن الأنعام حمولة وفرشا وأبوري ثمانية أزواج وأبوري سيدين نوع وقيم oo nicmooleyda ka mid a saddexda meerti ee xoolaha ka mid a ayuunbaa sideedan u qaybsamayo dee arigiibaa ida iyo riyaa marka ida iyo riyo geeriyo lo loo qaybiyo laba iyo dhadi sideeddii halkaasi ka soo baxa sideedan ba ilaahay waa laguu feeraarinaya adiga way kula kooban yihiine oo ishin ari iyo ishin bay kula yihin markaad soo ururinaysa adiga laakiin ilaahayna wuxuu ku leeya waa sideed lagu biqaabiyo nicmada ilaahay say u kulaadasho min addaani idaha xaggoodii isnayni laba ayaa markaa rabbi uu ka abuuro labiyadadiga wankiiyo laxd wa min almacdi sida xaggeediina isnayni labaa ilaahay uu idinka abuuray oo horgiciyo ridi wey qul waxaad tidhaahdaa aaddakarayni ma labada lab ayuu xadama ilaahay mamnuuca qabiilutayayni mise labada dhadig ama ishtamalat mise shayga ay koobsatay calayhi isaga arxaamu luntayayn labada dhadig calooshoodu waxa uu koobsaday uurjiifka ah isakaasuu ilahay xalaadtinimay nabbi uunii bicilmi iyo warrama oo aqooni igu warrama iyo daliil ii sheega in kuntum saadiqiin haddii aad run sheegaysaa ma labkaa xaraama ma dhadigaa xaraama ma uurjiifkaa xaraama maxaa daliil u ah baltooda nimanka waa dembi waxa loo xisaamayaa doodoodu waxa weeye innaa wajadnaa aabaana ala umma aabbayaasha ayaanu soo gaarnay iyagoo dhaqankan haysta oo kii laga baydhi maayo caado la gooya calaal ay leedahay bay ku arooriyeen laakiin nabi huni ficilin cilmi ma jiro saddexdaas ee waxaan urjiifka ahayna isaguna waa xalaal labkiibaa xalaal oo dhadigkiibaa xalaal oo urjiifkiina waa xalaal zakaatu ljaniini zakaatu ummihi xadiidkii xasankaa sunan ku sugnaa waxa uu tilmaamaya urjiifka gowraciisu waa gowraca hooyadii oo macnihiisuyo kol haddii la gowracay hooyadii oo neefkii la gowracay dee dhimanaa ilmaha calooshiisa ku jira calaadeeraha ama dhicirkaana marka laga soo saaro isagaaba dhayla ah oo ugu macaan de waa gowracay wa min alibili geela xaggiisana itnayni laba ayaa ilaahay u abuuray oo idin curiyo markaa iyaguna tarmaya waa urkiyo hashi wa min albaqari itnayn wa ansha'a itnayn min albaqar wuxuu ilaahay idin abuuray laba labiyo dadiga oo loodiya oo diligiyo sicil qul waxaad tidhaahdaa addakarayni ma labada labuu xaramaa min sayid ma labada dhadig buu xaaraantinimeeye ilaahay mise labada dhadig ama ishtamalad calayhi arxaamulunsayayni mise labada dhadig riximkooda waxa uu koobsaday ereyga u fiirso xarama xarama su-aasha waxay u socotaa kaa idinku xaaraantinimayseen mid la dhegaysan kara maaha mid sharciyana maaha taxliilka iyo taxriimka xaaraamta iyo xalaasha la dhegaysanaya waa ka ilaahay xaggiisa ka yimaada kaama haysaa kaasaa la idin weydiiye kiina waa mid faasaan oo ma jire ku ilaahay xaaraantinimeeye ma haysaan waa wada xalaal oo ilaahay baa idin abuuray waa maya sow maaha ilaahay ka guddoon am kuntum mise waxa ahaydeen shuhadaa'a kuwa markhaatiyo goobjooga id wasaakum allahu bi haada markuu ilaahay idiin dardaarmay waxaa xaaraanta ku sheegteen ila shaygani waa xaraam haddii la idhaahdo macnaheedu waa diin weyn oo ilaahay baa naga xaaraantinimeeyey ilaa halkaasay ku daba leeday iftira'ana cala allah ma goobjoog ma ahaydeen kolkuu ilaahay xaaraantinimeeyey faman adlamu buu ilaha yidhi haddaba yaa ka gardarra iyo xadgudub badan miman iftara cala allahi kadiba cidda ilaahay been ku abuuray liyudila annaasa si uu dadka u anbiyo bikayri cilmin jahl iyo aqoon daro si uu ummadda ugu anbiyo in allaha laa yahdi alqawma alaalimiin ilaahay ma hanuuniyo kuwa dulmisalayaasha ah kol hadday dulmi doorteen unay si halaagsami marka arrintaasi aad bay u khatar badan aad ayay u khatar badan qofka muslimka ah ama ummadda muslimiinta ah karaamo iyo dhowrsoonaan bay leedahay ayay leeyihin naftooda iyo maalkooda iyo dhegtooda intaba mid la qaadan kara iyo mid la xalaashan karo midna ma jiro qul waxaad tidhaahdaa laa ajidu heli maayo dheh ummadda u caddeeyo fii maa uxiya ilaya shaygan la ii waaxyooday muxaraman wax la xaraantinimeeye waxyiga kama helayo laga xaraantinimeeye calaa daacimin yadcamu mid cunaya oo cadsanaya qofkii wax cuni lahaa ee cadsanayey wax waxyigu ka xaaraantinimeeyey anigu ma hayo oo aniga mastabkayga iyo meeshaan wax ka qaataa xalaasha iyo xaraamka waa waxyiga waxyigaana wax xaaraamaho qofka wax cunaya ka xaaraantinimaynaya ma hayo ilaa an yakuuna maytan inuu inta soo socota yahay mooyaane waxyiga wixii xaraama waxaan ku hayaa un inta soo soco qul waxaad tidhaa laa ajidu heli maayo fii maa uxiya ilaya qur'aanki iyo waxyiga laysiiyey muxaraman shay lagaga xaraantinimeeye calaa daacimi yadcamuhu qof cuni lahaa ilaa inta soo socota inuu yahay mooyaane halkaa waxaad ka arag xalaasha iyo xaraamka waxa badan maxay xalaasha xaraamtuna waaba yar tahayba wax iska kooban wey nicmadaa ilaahay daa oo intaa yar uu iska daayo arrinku wuxuu namuudaj iyo tusaale wey oo ishaaradeeda iyo tilmaanteeda ay kusii muuqanayso kii soo martay aadam jannadan baa la dhex geeyey aadam iyo xaawa daaqa unbaale dankaa doontaan u socda waa idiin mubaax aklan raqadan ilaa haadihi shajara geedan un mooyaane tii unbaaba laga kari waayo wax walba waa layna siiyo halkanaynu ku haynaa inta yara xaraamtun baa laga kari laaya insaanka idan markaa muuqaalkii hore iyo kan damba isdaba socota ilaa an yakuuna inuu yahay mooyaane maytatan bakti aw daman masfuuxan ama dhiig qulqulaya qur-aanku dhiigga xaraama buu sheegaa laakiin aayaddan suuratul ancaam waxay ku qayday masfuuxan waa dhiigga soconaya aw laxma khinsiirin hilib doofaar inuu yahay mooyaane waa kaa ay maanta daldabayaane subagiisii iyo xaydhiisii iyo haraggiisii iyo meel walba kusoo warshadeeyeene dabeetana dadka dadka si ay buushka nijaasa ah u wada gaadhsiiyaan ayaa meel log yahay iyo meelaan la ogeyn ba ay ku saydheen fa innahu waxani rijsun waa xaraam waa nijaas aw fisqan inuu yahay mooyaane shay alla ka fogaansha ahoo wahilla loogu dhawaaqay ligayri illaahi cidaan ilaahay ahayn bihi ay bidabhi markii la gowracayo waa fisqantani waxay ka turjumaysaa madbuuxan wax la gowracayo lagu gowracay magaca ilaahay mid aan ahayn fisqigaa ilaahay ugu tilmaamay waayo waa alla ka fogaansho famani dura qofka loo dhibgeliyo waxaana xaraamta ah hayra baaqin isagoo aan xadgudbayn walaa caadin hayra baaqin isagoo aan gardarro wadin oon ummadda dhibayn oon dhuljiif ahayn walaa caadin xadgudub samaynayninoo waxaanuu cunayee loo xalaaleeyey aan ku xadgudbayn haddaanu labadaa midnaba ahayn dhibina hayso fa inna rabbaka ilaahaagu gafuurun raxiim dembiguu dhaafaa wuu naxariistaa waa u saamax laakiin haddii uu baaqi oo ummadda mid kaleed ku ahoo dhib ku awya ha ka dhinto lama badbaadinayo haddii uu caadi yahayna deenu cabsado maya oo daruura way jirtaa laakiin daruuradu waa inay xadaysaataayoo waa wax gaajada un ka biiya oo inta uu helayo wax uu cuno oo macnaha uu ku gaajo baxo xalaala ayaa xaraam shaygan xaraamtaa loo sii xalaalay laakiin inuu dee sahay qaato iyo inuu muqmad ka dhigto iyo inuu meel kala dhigta maya waxa haddaba halka aad ku soo aragtay xalaashu in ay fara badan tahay dayibka ah waxaana markaas aynu hore usoo xusnay suuratulmaayida bilowgeeda markii aynu maraynay ina alkhubd yatbacu alxaraam waxa had iyo jeer la yidhaahdo xumaanta waxa ay isdaba galaanon xaraam shaygu hadduu khabiis iyo waa xaraam wax kasta oo dayib ahoo dad ama dawo u ah ama dan u ah oo jidhkiisu uu calfanayo oo wanaag u ah lagama xaraantinimeeyo hal mar baa la xaraantinimeeya markaasina waa marka cuqubo ummad ku dhacday reer banu israa'iil waxyaabahan dayibkaabaa laga xaraantinimeeyey waa cuqubo awgeed iyaga marka inaan iyaga lagu dayanin oo aan la odhanin waxyaabihii dayibka ahaa en khabiiska ahayn ee wanaagsanaa sawta kuwaaba xaraamta ukaha waa sidee lagu dayan maayo cuqubo ku dhacdaydaa kuwa wacala aladiina kuwii dushooda hadduu yuhuudoobay xaramnaa waxaanu u diidnay kulla dii dufur wax kastoo cidile oo xoolaha ama nicmooleyda ama xataa ugaadhaba qaarna qoob bay leeyihiin qaarna waxay leeyihiin ciddi ayay leeyihiinoo dee cag ballaadhan iyo ciddi wada socday leeyihin oo dee adhigii iyo loodiiyo waa qoob laakiin geelii iyo gorayadii iyo iyagana waa cag ballaadhan oo ciddile kulla didufur waa kuwa wa min albaqari waalghanam waa qoobleyda looda iyo ariga xaggooda xaramnaa calayhim yuhuudda waxaanu ka xaraamtininaynay shuxuumahumaa xaydhooda ilaa maa xamalat ilaada inta ka dambaysa waa wixii loo xalaaleeyey ilaa maa shay mooyaane xamalad ay qaaday duhuuruhumaa adhiga iyo looda dhabarkooda oo baruurta dhabarka u taalla waa xalaayada shanshadaa ama araracda ama duudkaa dheer wixii baruuree ka baxa waa loo golaa aw ilxawaayaa ama mindhicirka wixii xaydhe ku jira loo saama aw makhtalata bicadm ama wixii ku dhegan baruurta laf ku dhegan taana waa loo ogolaaday marka duhniyaadkii iyo dufanka qaarkood baa loo ogolaaday qaybna waa loo diiday oo kulladiidu furadham waa ka mamnuuc faqarka iyo qanamka shaxmiga iyo xaydha ay leeyihiinna saddexdaa meeloodoo laga soo reebay mooyaane inta kale waa ka mamnuuc waxa dahriga iyo dhabarka ku yaala iyo waxa xaydha ahee xawaayaaga midhicirka oo da had iyo jeer mindhicirkana xaydhaa la xidhiidhsan intaas waa u xalaal iyo inta ku dhegan lafta rasuulkuna waxau lahaa sala allahu calayhi wasalam taa laga mamnuucon baa lagu sallidaoo intay dhalaaliyeen way dhalaaliyeen nafta allaha ka tare dabeetana markaasay iibiyeen jamaluuha fa daacuuha fa akaluu samanaha markaasay lacagteedii liqliqeen oo qildayga iyo fasaadka waa nimanka loogu taga waxay idhaahdeen waxaa la diiday subag iyo xaydhe lacag lama diiday ay idhaahdeen marka waa kii rasuulku sal allahu calayh wasalam xadiid kale ku yidhi laa tastaxilu maxaarim allahi biadna alxiyal waxa ilahay idinka xaaraantinimeeyey xeelada iyo qiilday ha ku xalaashanina ma inaad xaraam sideeda waajahdo iyo inaad qoorta kaga soo wareegta kaynta qoorteeda waa jiidis iyo qaadisi waa isla rogagayn waa xaaraan dabbaalasho allah tilmaamay waxa u yihi daalika kaa arkaysaana laga xaraantinimeeyey jazaynaahum waanu ku abaarinay bibakyihim gardaraday sameeyeen iyo kibir ayaa lagaga abaariyey wainaa la saadiquun annaguna run baanu sheegaynaabaa ilahaw wasadaqa allah sidaa ilahay uu noo sheegay fain kadabuuka hadday ku beeniyaan nebi maxamedow faqul waxaad tidhaahdaa rabbukum ilaahaynu duu raxmatin waasica naxariis ballaadhan buu ilaahay leeyahy marka naxariistiisa ha ka qabine beeninta ka soo noqda walaa yuraddu ba'suhu balaayadiisana lagama hor joogsana cani alqawmi almujrimiin dadka dembiilayaasha ah iyo balaayada ilaahay way suray in badan buu mu'minkiisa ilaahay badbaadinaya isagaa ceelaliyo u ah isaga ayaa horseed u ah isagaa halaagga in badan ka badbaadinaya wa kaana bilmu'miniina raxiima waanu u naxariisanayaa mu'miniintiisa iyo awliyadiisa laakiin kodaday weydaalanayaan waxay istaraatiijiyadda ku sheegeen ee iyagoo ay ku nabadgelayaan ama cunnada adduunyada iyo calafkeeda iyo xooggeeda ay ku urursanayaan wax badan baa isweydaaranaya sayaquulu waxay leeyihin aladiina ashrakuu kuwa gaalada low shaa allahu rabbi hadduu doono maa ashraknaa labaanaan gaalowneyn bay dhah ee ilaahay baa doonay gaalnimadayada walaa aabaa'unaa aabbayaashayana may may gaaloobeena ilaahay baa doonay bay leeyihin walaa xaramnaa min shayin waxna maanaan xaraam ka dhigneen ee intaba waa nala ogol yahay bay dhah hadda falsafada iyo fasaadkaa haddaanu ilaahay doonin annaga iyo aabbayaasha iyo gaalnimadii iyo waxaanu xaraantinimayn iyo waxaanu ku jirno miyaanala qab sawtanaala daayey sawtanaanu dhan walba u wadno sawtanaanu saasay leeyihin allah uga jawaaba waxau ihi kadalika sidan oo kale kadaba aladiina min qabli kuwii ka horreeyeyba sidan oo kale ayay xaqa u beeniyeen kufrigoodiina inuu ilaahay ka raaliyaa u sheega xataa daaquu ba'sana jeeroo ay balaayadayadayda daabiyeen waktigaasunbay garaadeen qul waxaad tidhaahdaa hal cindakum min cilmin daliil miyaa haystaan wixii la sheegaya waa in daliil lagu saleeye fatukhrijuuhu lanaa dabeed aad noo soo saartaan miyuu jiraa cilmi aad noo soo saaray daa weydiye lagama jawaabiyo waxa la in tattabicuuna ma raacaysaan ila danna mala un mooye wax kale wa in antum maa antum idinku ma tihinin ilaa takhrusuun waa kuwa beenaalayaala oo ka soo qaadiya waxay ila tahay iyo wuxuu yidhi baa diin idiina saasaa ilaahay u deerifeeyey marka waxa aad aayaddu ay u tusinaysa inay ceeb weyn qofku intuu xumaan sameeyo inuu qadar kale u daliishado xumaan buu sameeyey markaasuu qadar kale u daliishado waa ceeb weyn weyn cali bn abi taalib radia allahu canhuma radia allahu canhu waxa uu nabigaa u yimi calayhi salaatu wasalaam intuu kusoo guuro galo hor salaada u kaca buu leeya adiga faaduma batana wuxuu leeya anfusunaa biyadi illaahi idaa bacahnaa bacahna naftayada ilaahay baa dee seexiyey markuu toosun baanu toosi macnaheedu waxa weye arrinkiibuu ilaahay ku tiiriyey kolkaasu dabeedna nebigu dhaqaaqo wuxuu leeyahy wa kaana alinsaanu aktara shayin jadala alla bani aadamku muran badana maxaa inuu xaggaa u kacaba keenay marka alixtijaaju bilqadari cala almacaayibi mamnuuc wa cala almasaa'ibi mashruuc qadarka in wixii ceeba loo daliishadaa waa mamnuuc laakiin wixii musiibaha ee dhacday baa loo daliishan karaa musiibadaasi way dhacday allaa qadara laakiin waxaasoo ceeba buu sameeyey waa uu sinaystay waxbuu dilay dabeetana allaa qadaray buu leey sidii cumar markaa waa in loo gala waxbuu xalayninoo markaasaa dabeed cumar baa loodha maxaad u xaday markaasuu hi ilaahay baa qadaray gacantuu hor dhigo markaasuu hi gacantuu lugoynana ilaahay baa qadaray waa isu tuur wey marka wixii ceeba looma daliishanay qul waxaad tidhaahdaa falilaahi rabbi buu sugnaaday keligii alxujatu albaaliqa daliilka xeesha dheere halkiisa gaadhaya saasay tahay wuxuu ilaahay daliil ku keeno halkiisuu gaadhaya dadkuu qancinaya diinta iyo fidrada iyo abuurka wanaagsani way iswaafaqsay alxujatu albaaliqa waa xujada xeesha dheer ee halkeeda gaadhay ee aan la nasakhayn ee aan duugoobayn falow shaaa hadduu ilaahay doono lahadaakum ajmaciina wuu idin hanuunin lahaa sidaa u dhan tihiin qul waxaad tidhaa halumma keena shuhadaa'akum markhaatiyaashiina aladiina kuwaasoo yashhaduuna markhaati kacaya anna allaha xarama haadaa waxaan inuu ilaahay xaraantinimeeye aad kala wadaan bal markhaatigiina keena fain shahiduu hadday markhaati kacaan falaa tashhad macahum adugu hala markhaati kici oo markhaatiga had iyo jeer baatil lama ogola wax baatila inuu qofku ku markhaati kaco iyo inuu mudahaneeyo u aamusee waa inuu caddeeyo walaa tattabica raacin ahwaa aladiina kadabuu biaayaatina kuwa aayadaha iyaga beeniya rabitaankooda oo wixii aan diin ahayna sharci laga dhiga waa rabitaan iyo hawow waaladiina laa yuuminuuna bilaakhira kuwaan aakhiro rumaysnayn iyo waladiina kuwii ha raacin macnaha halka hore ku cabsan walaa tattabic ahwaa aladiina kadabuu biaayaatina kuwa aayadaha iyaga beeniyey waxay ku socdaan waa naftoodu waxay toos iyo rabitaankooda iyo xorriyadooda hagayo diino kuwa ha raacin waladiina kuwiina ha raacin laa yuuminuuna bilaakhirati aan aakhiraba rumaysnayna liid kale aanay ku jirin wahum birabbihim yacdiluun wahum birabbihim yacdiluuna ay yushrikuun ilaahoodana wax kalay la caabudayaan qul waxaa tidhaahdaa alwasaaya alcashara fii aakhiri suurati alancaam ibnu mascuud waxa uu leeyahy suuraddan qaybteeda dambe waa dardaarankii nebiga ee waktigii u dambeeyey u dardaarmay ibnu cabbaas wuxuu leeyahay waxay ka mid yihiin aayaad ka soo socdaa min alaayaati almuxkamaat oo ilaahay uu ku tilmaamay inay yihiin hunna ummu lkitaab alwasaaya alcashara waa dardaaranada tobanka ah ee labadan aayadood ay sheegayaan ee aan la nasakhin ee inta badan hadiyaan ama diimahoo dhammina ay dardaarmi jireen ee usuul alakhlaaq ah wa fadaa'il alakhlaaq wa ummahaat alakhlaaq qul waxaad tidhaahdaa tacaalow kaala ee atlu aan idinku dul akhriya maa xarama rabbukum calaykum ilaahay wuxuu idinka xaaraantinimeeyey waxbaa xalaaliya waxbaa xaraanabaa barateene oo qaar kale ku adeecaysaana ilaahay ka dhegaysa wuxuu xaaraantinimeeyey waxa ilaahay uu xaaraantinimeeyey allaa tushrikuu bihi shayan an tushrikuu bihi shayan bay ka dhiganta xarama calaykum an tushrikuu bihi shayan inay isaga la caabudaan wax kale wa bilwaalidayn ixsaana kolba dee nafiyo isbaat sida isugu munaasibtunbaa isku cad wuxuu idin faray allaa tushrikuu bihi shayan wuxuu idin faray wa bilwaalidayni ixsaana inaad labada waalidna u samafashaan waa xaq weyn wey walaa taqtuluu halaynina awlaadakum ubadkiina min imlaaqin gaajo ka cabsi idinkoo gaajo iyo faqri ka cabsanaya waxa la cunaya waxa la xalfado doona la heli maayo abaaraa dhaco biyaa yaraaday ubadka ha u laynina naxnu narsuqukum wa iyaahum buu lahaydi idinka iyo iyo iyagaba annagaa raashimayna annagaa raashimayna weliba kaafka eeg waxaa lasoo horraysiiyey kuwa noolnoola isla waaweyn isla muruq baa laydina wixii intaa soo saaray hayana mujada iyo idinkiinan ka waaweyn baaba laydin arsaaqay walaa taqrabu lfawaaxisha foolxumooyinka ha u dhowaanina sida sinadoo kale maa dahara minha wamaa batana waxa muuqda iyo waxa qarsoon walaa taqtuluuha dilina annafsa alatii xarama allah naftu ilaahay xaraantinimeeye dilkeeda ilaa bilxaqi oo lagu diloo dee saddexdiiya mooyaane qof gaaloobay qof qof dilay qof sinaysto waxaa sula lahaa daalikum kaasuu wasaakum bihi ilaahay idiin dardaarmay lacallakum tacqiluun si aa wax u garataan walaa taqrabuu inaad caqli yeelataan baa u dhowdiin oo laydinka rajayn walaa taqrabuu ha u dhowaanina maalal yatiimi xoolaha adoonta ilaa bilatii hiya axsanu sifo wanaagsan oo ugu dhowaataan oo inaa ugu shaqaynaysaan mooyaane xataa yabluqa ashuddahu jeeruu gaadho mudakarkiisa oo xirasaamadu noqdo qofka wa awfulkayla waalmiisaan dhammaystira galaanka iyo kifadda bilqisti cadaalad iyagana ku dhammaystira oo dee miisaankaa nuqsaaminina laa nukallifu nafsa nafna mashaqayn mayno ilaa wuscahaa awooddeeda mooyaane wixii yaryara isku dhex daata ee siibta waa macfi oo waa la dhaafa wa idaa qultum facdiluu marka hadal tidhaahdaanna cadaalad sameeya buu lahay walow kaana daa qurba kan loo leeyahayba ee lagu markhaati kacayaa haba ama lagu xukumayaa haba ahaaba mid sokeeyo xigta ah oo kii loo eexanaya ah yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina lilaahi shuhadaaa bilqisti suurat lbaayida aynu kusoo marayn cadaaladda ku markhaati kacoo xukuma wa bicahdi illaahi awfuu ilaahay ballantiisa ha u qaateenna fuliya oo ha ka bixina hadbal bani aadamka u qaatayna waa ballan ilaahay daalikum wasaakum bihi kaasuu ilaahaynu idiin dardaarmay lacallakum tadakkaruun inaa waantoodaan baa laydinka sugayaa wa annaha waa kii tobnaad wa anna haadaa buu ilaha yidhi xaqaas siraatii waa jidkaygii mustaqiiman isagoo toosane fattabicuuhu raaca walaa tattabicu subula dariiqooyinka wadagoodinta kala baydhbaydhaysaha raacina fatafaraqa bikum can sabiili jidkiisa toosan ba idinka kala kaxayn doonta daalikum wasaakum bihi kaasaa ilaahay uu idiin dardaarmaya lacalakum tattaquun si aa u cabsataan marka waa ana haadaa waxay tilmaamaysaa qur'aanka sunnada xaqa islaamnimada waa jid toosano mustaqiima waddooyinkuna waa kuwa shaydaanku ka heesaya ee uu ka gacan haadinaya intaasaa ilaahay uu idiin dardaarmay intaa fuliya alwasaaya alcashara ayaa la yidhaahdaa suuraddan qaybteeda dambe ku sugan oo markaa ummadda laga doonayo inay fuliyaan wallahu aclam